halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waa talaado kow iyo soddonka bisha diseembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada ad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mida maxkamadda ciidamada soomaaliya oo xukunno isugu jira dil iyo xabsi ku riday sagaal qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii sannadka sii dhammaanaya ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhacay caalamka
abu bakar albagdadi
xalay maraykanku waxay caddaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida abubakar albakdaad wuu dhintay
waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay doodii gaabnayd ka mid tahay inta ka horraysase warkii dunida aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu u mahadnaqay madaxweynaha maraykanka donald trump aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha ruushka uu khadka telefoonka kula soo xidhiidhay madaxweyne trump si uu uga mahad celiyo maraykanka oo ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo lala maaganaa in lala beegsado dalkaasi ruushka munaasibadda dabaaldegga sannadka cusub warbaahinta dalka ruushka ayaa sheegtay iyagoo soo xiganaya sirdoonka ruushka in maraykanku uu u gudbiyey ruushka macluumaad laba qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ah ka fuliyaan gudaha waddankaasi warbaahintu waxay sheegtay in labadaasi qof oo u dhashay dalka ruushka gacanta lagu soo dhigay ciidamada ammaanka ee safaaradda maraykanka ee baqdaad ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ugu jawaabay dad banaanbax ka sameynaya bannaanka hore dhismaha safaaradda dadkan banaanbaxayay ayaa ka cabanaya weerarada dhinaca cirka ee maraykanku ku beegsaday maleeshiyaadka ciraaq iyo siiriya ee ay iiraan taageerto qaar ka mida kumanaanka banaanbaxayaasha ayaa dabshiday iyagoo dhagxaana ku tuuraya safaaradda waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha maleeshiyaadka ee la weeraray weerarkii axaddii dhacay ayaa dhaliyey dhaleecayn ka timid saraakiil sarsare oo reer ciraaqa maraykanku wuxuu difaacay go-aankooda waxayna digniin ku bixiyeen inay kuwo kalena qaadi doonaan maraykanka ayaa weeraro dhanka cirka ah ku qaaday goob ay hubka ku kaydsadaan kooxda lagu magacaabo kataa'ibul xisbullah iyo weliba hogaankeeda dhexe iyo goobo kale oo ay ku sugnaayeen dalka ciraaq iyo weliba bariga siiriya ugu yaraan shan iyo labaatan ka mida kooxdaasi ayaa la sheegay in la dilay halka tiro kalena ay dhaawacmeen madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee niisaan ayaa ka baxsaday dalka jabaan isaga oo ka codsaday amaba halkaasi ay uga socotay dacwad maxkamadeed oo la xidhiidha eedeyn musuq maasuq oo lagu soo oogay carlos qusuun ayaa u baxsaday dalkii uu asalahaan ka soo jeeday ee libnaan waxaana uu saxaafadda u sheegay inuu ka xoroobay waxa uu ugu yeedhay dulmi lala damacsanaa qusuun ayaa ku eedeeyey hanaanka cadaaladda ee dalka jarmalka dalka jabaan in uu yahay mid xaqdarro ku salaysan waxaana uu ku tilmaamay dalka jabaan inuu yahay dal aan laga xaqdhowrin xuquuqda aadanaha islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro ninkan ayaa dhalashooyin ka haysta saddexda waddan ee faransiiska baraaziil iyo lubnaan saraakiisha australia ayaa sheegay maanta oo talaadaha in saddex qof oo dab qabsaday ay ka cabsi qabaan in ay halkaasi ku dhinteen dabkan ayaa ka socda dhinaca koonfur bari ee wadankaasi dabkan wuxuu sababay burbur xoogan sidoo kalena waxa uu ku qasbay kumanaan kun oo fasax u jooga halkaasi inay dhinaca xeebaha u baxsadaan shane fitzsimons oo guddoomiye u ah deegaanka dabdamiska gobolka new south wales ee dalka australia ayaa sheegay inay adeegyo dheeri ah u direen gobolkaasi balse wuxuu xusay in weli ay caqabadi jirto ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey labaiyo toban qof inay waxyeele kasoo gaartay dabkaasi taasoo ay ku jirto ama uu ku jiro qof iskaa wax u qabso ugu shaqaynaya kooxaha dabdamiska oo isniintii geeriyooday kadib markii gaarigiisa ay duufaan xoog leh iyo dab wada socda ay qaadeen dabkan australia ayaa baabi'iyey toban milyan oo actar oo dhul ah toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa toddoba nin oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib markii dhegaysi socday amaba ka socday maxkamadda muqdisho muddo ka badan hal toddobaad saddex ka mida ragga dilka lagu xukumay ayaa maxkamadda joogay halka afar kalena aan weli gacanta lagu soo dhigin ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira maxamed xaaji axmed oo ku magac dheer ilka case oo lagu eedeeyey inuu madax u ahaa amniyaadka dadka khaarijiyey al-shabaab ee magaalada muqdisho nin sideedaad ayaa lagu xukumay xabsi daa'im halka gabadhna lagu xukumay shan iyo toban sannadood oo xadhiga guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda
kow dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah afar dembiile shabaab sharmaako cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay shan dembiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe lix dembiile shabaab cabdiraxmaan mustaf shii cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka toddobo dembiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah siddeed dembiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in sagaal dembiile shabaab faadumo xuseen cali caddaawe oo magacadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo ku dhawaaqay go'aan ay ku rideen rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab iyo haweeney
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka labada kun iyo labaatanka oo ka badan afar boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar warbixintan waxaa noo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
go-aanka labada gole maanta ay ku meelmarsiiyeen miisaaniyadda dowladda ayaa yimid iyadoo wakhti yar uu ka harsan yahay meelmarsiinta miisaaniyaddan oo baahi u qabtay xukuumadda wakhti yar ayaa ka harsan sanadka idlaanaya ee laba kun sagaal iyo toban waxaana la gudagelayey laba kun iyo labaatan iyadoo miisaaniyaddan ay tahay mid ay ku shaqayn lahayd xukuumadda labada gole ayaa fadhi wadajira oo maantay ku yeesheen muqdisho ku ogolaaday miisaaniyadda xukuumaddu ay soo gudbisay gaar ahaana wasaaradda maaliyadda miisaaniyadda codka loo qaada maanta waxay ahayd afar boqol toddobaatan iyo lix milyan boqol konton iyo kow kun sagaal boqol iyo laba dollar waxaana dood kadib codka la geliyo ogolaaday boqol siddeetan iyo siddeed xildhibaan fadhiga ayaa labada gole ay goobjoog ka wada ahaayeen iyagoo dood ka yeesha miisaaniyadda ka hor fadhiga intaan la kerinna miisaaniyaddu waxay soo martay guddiyada maaliyadda ee labada aqal aqalka sare iyo kan golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ku dhawaaqay in miisaaniyaddu ay meel martay codkana ay siiyeen xildhibaanada golaha fadhiyey boqol siddeetan iyo siddeed xildhibaan waxaa ka mahad celiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle iyo guddiyadii la soo shaqeeyey miisaaniyadda waxaa ka muuqda kor lacageed oo gaaraya ku dhowaad toddobaatan iyo lix milyan waxaana miisaaniyadda wax loogu daray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo qondo lacageed hadda ka muuqanaysa oo dheeraad ah marka loo eego miisaaniyaddii laba kun sagaal iyo toban ay lahaayeen ciidamada qalabka sida haddii aan miisaaniyaddan maanta aysan cod heli lahayn waxaa hakad geli lahaa howlaha dowladda waxayna ahaan lahayd xukuumaddu inay kusii shaqaysa miisaaniyaddii hore ee laba kun sagaal iyo toban waxayna u muuqatay fadhiga maanta ee labada gole sidoo jirka u yeesheen mid aada muhiim ugu ahaa dowladda gaar ahaan xukuumadda inay hesho codkay u baahan tahay in miisaaniyadda la meelmarsiiyo si ay u sii socdaan howlaha dowladda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sidii intiini dhegaysatay maalintii shalayto aad la socoteen waxaanu idiin soo gudbinay barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida amaba soomaaliya ka dhacay dhacdooyinkii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii maantana waxaanu idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhammaanaya ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuwii ugu waaweynaa waxaana soo wada jeedinaya sahre cabdi axmed iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doonno qaybo ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida barnaamijkan dhegaystayaal oo ay idila socodsiin doonaan sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac waxaynu ku eegi doonnaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay ameerika aasiya afrika iyo weliba qaaradda yurub
haddii aynu ku horreyno dhanka maraykanka oo sannadkan sii dhammaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay islamarkaasina xiise gaara lahaa dhegaystayaal waxa uu sannadkani la kowsaday waddankan maraykanka ismariwaan siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxweyne donald trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada iyadoo afhayeenka aqalkaasi nancy bolosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xili howlaha dowladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waayay ayay qorshee madaxweyne donald trump uu ku rabay inuu dhaqaalo ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed maraykanka iyo weliba meksiko iyagoo hakadkaasina ay dowladdu ku jirtay muddo shan iyo soddon maalmood ah kaasi u ahaa wakhtigii ugu dheer ee howlaha dowladdu hakad galaan waxaana uu bishii januari shan iyo labaatankeedii madaxweyne donald trump saxeexay qorshe lagu soo afjarayo arrintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa iyo shan iyo tobanka bisha labaad kaasi oo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dowladda ee keenay in qaar ka mid a xafiisyada gaar ahaanna howlahooda ay hakadaan ayaa haddana shan iyo tobankii bishii labaad ee febraayo madaxweyne donald trump waxa uu xaalad deg deg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee maraykanka
waa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudbo daroogo waxay nooga soo gudbo gaangis waxay nooga soo gudbo dad waana waxaan la aqbali karin
balse aqalka wakiilada ayaa toban maalmood kadib ayaguna waxa ay meelmariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ayadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayey in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu shan iyo tobankii bishii maarj madaxweyne donald trump u adeegsaday si uu u meelmariyo damaciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu samaynaya islamarkaasina uu rabay lacag ka badan lix bilyan oo dollar
labiyo labaatankii bishii maarj ee isla sannadkana laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa robert muller oo hogaaminayey kooxdii xeerbeegtiga ahaa ee baadhitaanka ku wada in wax xidhiidha uu dhex maray ololihii madaxweyne donald trump iyo ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee maraykanka baaritaankaasi oo socday muddo laba iyo labaatan bilood ah islamarkaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii abril la daabacay waxyar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne trump ay beri yeelayso inuu ruushka kala shaqeeyo faragelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne trumpna aanu wax damaca ka gelin inuu ishortaago baaritaano faragelinta ruushka ah arrintan oo dood dheere kadib qabowday islamarkaana keentay in la xidho xubno ka mida kooxdii ololaha ee madaxweyne trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisii ololaha bool manafort iyo weliba looyarkiisii gaarka ahaa michael cohen
dhacdooyinka xusida mudan ee sannadkan ka dhacay dalka maraykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weeraro kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhexaysay bilihii abriil mey iyo juun iyadoo gobollo ka mida dalkan maraykanka ay ka dhaceen weeraro kala duwan oo qaarkood geystay waxyeello ba'an weeraradaasoo dhegaystayaal aynu ka xusi karno toddobiyo labaatankii bishii abril ee sannadkan oo gobolka kaliforniya weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen falkaasoo ciidamada ammaanku ay u qabteen wiil sagaal iyo toban jir ah islamarkaana lagu tiriyey amaba lagu xisaabiyey inuu haafal la xidhiidhan xayb sidoo kaleeto kowdii bishii mey ee sannadkan sii dhammaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada charlotte ee gobolka north carolina halkaasi oo ay ku dhinteen laba arday islamarkaasina ay ku dhaawacmeen afar kale lix maalmooduun kadib oo noqonaysa toddobadii bishii mey ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo highlines ranch oo ku yaalla gobolka colorado iyadoo halkaasina hal arday u ku dhintay siddeed kalena ay ku dhaawacmeen isla bishaasi mey lix iyo labaatankeedii ayaa sidoo kaleeto gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxaa lagu toogtay toban qof oo habeennimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano memorial day iyadoo halkaasina uu hal qof ku geeriyooday isla gobolka virginia gaar ahaana dhankiisa xeebta ayaa koob iyo soddonkii bishaasi mey uu nin shaqaalaha dowladda hoose ka tirsanaa isna rasaas ku furay howlwadeennadii halkaasi ku sugnaa iyadoo uu ku dilay labiyo toban qof oo qaarkood ay ahaayeen howlwadeennadii dowladda hoose sidoo kale bishii xigtay ee juun ayaa iyadana gobolka indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaala ee californiya waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weeraradaasi kuwo la mida ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay kuwaasi oo sahayday nolosha daddoor ah
arrinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda maraykanka iyo meksiko oo ahayd mid hadalkeeduu soo taagnaa xilyo kala duwan islamarkaana marxalado kala gedisa soo martay ayaa lix iyo labaatankii bishii julaay ee sannadkana sii galbanaya maxkamadda sare maraykanku ay madaxweyne donald trump ay u xukuntay lacag dhan laba shan dhibic bilyan oo dollar kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne donald trump maadaama uu muddo ku taamayey inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan uu ballanqaadkiisa soo bilaabay wakhtigii jiray ololaha doorashada ee sannadkii
siyaasadda maraykanka oo bilihii hore ee sannadkan ay ugu waaweynaayeen doodda dhismaha derbiga baaritaanka robert muller ee doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobankii xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadka uu ka mid yahay ayaa shan iyo labaatankii bishii sagaalaad ee sebteembar qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyey uu dusiyey xog la xiriirta wadahadallada bishii julaay ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha yukrain wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne trump uu dhiggiisa dalkaasi yukrain uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay joe biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sannadka soo socda labada kun iyo labaatanka dhegaystayaal xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka maraykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul islamarkaana keentay in gudahoosaadka sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada maraykanku ay bilaabaan baadhitaan ka dhana madaxweyne donald trump waxaana baaritaankaasi iyo dhegaysigaasi lagu sameeyey qaar ka mida dadka isugu jira diblomaasiyiin howlwadeenno iyo dad kale oo u dhuunduleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddahoosaadka islamarkaasina sidaasi si lamid ah ay guddahoosaadka garsoorku meel mariyeen waxaa siddeed iyo tobankii bishii diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod goluhu ku meelmariyeen labadii qodob madaxweyne donald trump lagu soo eedeeyey taasoo madaxweyne trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo laba boqol iyo soddon sannadood oo taariikhda maraykanka maamuska xayubin lagu sameeyo afhayeenka aqalka wakiilada nancy bolosi oo warbaahinta la hadashay kadib codaynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayubinta lama huraan ka dhigeen waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan wax aanu kala dooranno nama siinin
hase yeeshee madaxweyne trump oo xilligaasi ee maamuska xayuubinta loo codaynayay la hadlayay qaar ka mida taageerayaashiisa ayaa dhankiisa islamarkiiba ka farceliyey maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada ah dastuurka baalmarsan een loo dhammayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxa ay khiyaamaynayaan codkii dadka maraykanka maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar ismidaamin siyaasadeed ah
xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ee tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono
toddobiyo labaatankii bishii oktoobar ee sannadkana sii dhammaanaya dhegaystayaal ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump khudbadda si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama fulaana u shaaciyey in maraykanku ay dileen hogaamiyihii ururka daacish abubakar albakdaadi Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al Baghdadi is dead.
xalay maraykanku waxa ay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida abubakar albakdaad wuu dhintay sidoo kalena waxa uu trump isla khudbaddiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi He died after running into a dead end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
waxa uu dhintay markii uu isku dayey inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan ka soo noqod lahayn isagoo qaylinayay oo ooynayay waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii carruurta ahayd ee la socotay godkii ayaa ku dumay meydkiisii aad buu u baaba'ay laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa Immediate and totally positive identification. It was him.
kooxda daacish ayaa iyaguna maalnimadii khamiistii ee bisha oktoobar ay ahayd koob iyo soddon waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiyahoodii islamarkaasina ay ku shaaciyeen hogaamiye cusub oo kooxdu ay yeelan doonto
isla waqooyiga ameerika ayaa iyadana waxaa sannadkana xusid mudan heshiis saddex geesood ah oo ay wada gaadheen dalalka maraykanka kanada iyo meksiko iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu badhitaarayo heshiis san iyo labaatan jirsaday oo sannadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhex maray sidoo kale bishii koob iyo tobnaad ee nofembar ee sannadkan tegay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda ameerika kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi eva marolis kaasi oo xukunka soo hayay muddo afar iyo toban sano ah iyadoo iscasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhowaad bil kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo toban qof
haddii aynu u kacano dhegaystayaala dhankaaya qaaradda aasiya islamarkaana aynu milicsano dalka indiya oo siddeeddii bishii nofembar uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen saddex iyo afartan qof iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan boqol qof isla arrimaha dalkaasi indiya ayaan ku jirnaaye waxaa xiisad culus ee ka dhalatay wax kabedel lagu sameeyey sharciga jinsiyadaha dalkaasi kaasi oo u oggolaanaya dadka soo galootiga ah inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi tallaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi iyadoo ilaa iyo haatanna ay xiisada dalkaasi weli ka taagan tahay sidoo kale dhacdooyinka xusuda mudan ee sannadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii noofembar ee sannadkan dhammaadkeedii ayay waddanka iiraan ay ka bilaabeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka kaasoo keenay dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka gaar ahaan in telefoonnada gacanta laga booqdo qaar ka mida warbaahinta dibadda ay dowladdu gebi ahaanba joojisay amaba ay jartay
cabdixakiinoo bal dhinaca kale haddaan u kacno qaaradda afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya labada kun iyo sagaal iyo tobanka weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacda dalkaasi ee weerara shan iyo tobankii bishii janaayo ee sannadkan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka duse two ee ku yaala bartamaha magaalada nairobi weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan laba iyo toban saacadood dablaydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi labaatan qof ay ku jireen shakhsiyaad haysta dhalashooyinka maraykanka iyo britain madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay uga xun yihiin that as of about one hour ago, the security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost waxaa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka duusid laba la soo gebagabeeyey iyadoo ay ku dhinteen afar iyo toban qof oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada ah iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan waxaana wadnahayaga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan ee weerarkan xamaqnimo lagu waxyeeleeyey waxaan alla u baryayaa in kuwa dhaawacmay ay soo raystaan si dhaqsa ah haddaba kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha waa kan brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar cashar badan laga bartay dagaalkii ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaano duseed two oo sanadkan yani bilowgiisii dhacay waxaa runtii waxaa waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska ciidanka la dagaalanka argixisada iyo ciidanka intelligencyga iyo ciidanka militariga intaba waxaa loo sameeyey yani xarun dhexe oo micnaha waxa weeyaan ay ka ay isaga kaalmeeyaan ay waxa weeyaan ay ay meel ugu soo wada jeestaan yani nimanka argixisada ah taa mid weeyaan waxaa kaloo runtii la sameeyey yani dadka publiga ah ama dadka shicibka ah iyagana waxaa runtii yani awarenesses fara badanaa la sameeyey oo micnaa baraag fara badanaa la sameeyey oo laleeyahy macnaha waxa weeyaan in argagixiso aysan kusoo dhex dhuumanin oo qofkii macnaha waxa weeyaan lagu arkay oo kusoo dhex dhuunta in yani booliiska ugu ugu sokeeyo micnaha uu khabar geliyo maarata micnaha waxa weya akhbaarkiisa uu u sheego taa mid weya midda kale nimankan yaryarka ah ama nimankan micnaha al-shabaabka islaamiinta ayagana waxay fariin bay jirayeen fariin ah in micnaha yani ay doonayaan inay weli nool yihiin oo weli active ay yihiin oo micnaha wadanka gudahoda gudihiis kenya weli yani ay activeki active yihiin oo ay shaqayn karayaan labo in micnaha dad local ah hadda waxaa fuliyey weerarka dad local a fuliyey dad micnaha u dhashay wadanka kenya a fuliyey yani weliba niman weliba waxa weeyaan wiil kukiya oo ka imaaday gobolka gobo central gobolka dhexe ka imaaday wiil ka imaaday sielow iyo wiil kaloo ka imaaday cost yani waxaa moodaa runtii dadaan soomaali ahayn ayaa fuliyey weerarkaas oo al-shabaab ka tirsan taasna waxay noqotay calaamad hor loo cusub oo micnaha kusoo biirtay isla wararka kenya iyo weliba weerarada lala beegsanaya inay ku guda jirnaayeen bishii abriil labiyo toban kenya ee sanadkan ayaa koo xubaysan ay laba dhakhtaro u dhashay waddanka kuuba ay ka aftuubteen xuduudda kenya ay la wadaagto soomaaliya xilli ay shaqo u socdeen waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal boolis oo ilaalinayey afhayeen u hadlay booliska kenya oo lagu magacaabo charles owino ayaa sheegay in deblayda u watay laba baabuur oo toyota ah ay joojiyeen baabuurka siday dhakhaatiirta kuubaanka ah iyo weliba laba sarkaal oo la socday xilli ay marayeen bartamaha magaalada mandheera haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda al-shabaab ee sanadkan dalkaasi kenya ay la beegsadeen waa kan mar kale brofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed hadda waxaad moodaa runtii hadda weerarada sanadkan soo qaadeen waxay ahayd weerara micna ay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad si khaas ay manaa doonayeen inay weerar ugu qaadaan waxaa kamid a nimankan kuubaanka ee dhakhaatiirta kamida waad og tahay waddanka kenya ilaa boqol dhakhaatiira ayuu ka keensaday waddanka cuuba marka waxaa loo geebiyey countyda waddanka dhan loo geebshay oo laba laba loo siiyey county kasta waxaa kusoo aaday laba dhaktar ee kusoo aaday marka labadii dhaktar ee kusoo aaday magaalada magaalada mandheera ayay nimankan magaalada bartankeeda ka aftugteen magaalada dhexdeeda ka aftugeen ilaa haddana ilaa haddana waa lalaayahay oo yani jaanic ilmaligan hadda waa lalayahay inkastoo micnaa waxa wada hadallo fara badan lala furay oo micnaha dowladda aan lakin dadka shicib loo diray oo wada hadalla aan tooseen lala gaaray hase ahaatee wax miro wax haba yaraatee miro ay dhaleen ilaa hadda lama hayo marka waxay ahayd weeraro ay si gooni ugu beegsanayaan yani target khaas ah oo ayaga ay doonayaan inay inay inay inay inay baacsadaan
dhanka siyaasaddana haddii aan eegno cabdixakiim oo dalka kenya waxaa ka dhacay mid ka mida waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxda ugu sarraysa dalkaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo ra'iisul wasaarihiisa william ruuto ayaa waxaa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hogaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa wakhtigan waxay u muuqataa in madaxweyne uhuru kenyatta uu dhinaca kaleeto dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra'iisul wasaarihii hore raila odinga oo qudhiisa khilaafaad xooggan iyo dagaal siyaasadeed uu dhex maray oo dhiig u ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi kenya ay dhacayeen mar kale profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed horta markii yani waxa loo yaqaan ahaan sheega u dhacay ama yani yani heshiiskii dhex maray odinga iyo wadda uhura dhex maray markuu dhacay waxaa halkaa ku dhammaaday oo ku burburay mucaaradkii mucaaradka waddanka wuxuu markuu ahaan jiray yani dawladdu waxyaabaha ay samayso ama baarlamaanka ha noqoto ama yani musuqmaasuqa ay samaysay ay siinin jireen oo dadka u sheegi jireen marka hadda waxaa waya xisbiyadii mucaaradka nafsikooda waxaa moodaa runta inay dawladiiba ku biiraan oo macnaha markii ay heshiyeen raila odinga oo nin mucaarad ah oo macnaha ra-isul wasaarihii wadanka ra-isul wasaarihii hore waddanka ahaa iyo madaxweyne uhuru kenyatta taa mid weeyaan waxaa kaloo dhibaato waxaa kaloo dhibaato u keentay xisbiga talada haya ee jubilee maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal weli aan aan soo shaac bixin oo micnaha oo qarsoon weli inuu dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa marka hadda waxaa samaysmaya isbahis isbahis ayaa samaysmaya marka waxaa kaa ka cad in isbahis cusub oo halkaan marka yani yani uu samaysmayo oo dhex marayo madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta iyo ra-isul wasaarihii hore waddanka raila odinga oo markaa la oo markaa waxaa weye la gacan bidixaynayo yani madaxweyne ku-xigeenka waddanka william ruto
markana dhegaystayaal haddaynu u kacno dhinaca iyo waddanka suudaan oo bishii februari labayo labaatankeedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi cumar xasan albashiir oo muddo soddon sannadood oo waddankaasi soo xukumayey iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday cumar xasan albashiir ay soo bilaabmeen bishii maarj ee sannadkan sii dhammaanaya siddeed iyo tobankeedii islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxayaashaasi dadkii dhigayey ay isku dhaceen xilyo kala duwan taasoo keentay inay dhintaan konton qof islamarkaana ay dhaawacmaan boqolaal kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xidheen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen toddobiyo konton muddo saddex bilood gudahooda oo ay halkaasi dibad ka socdeen waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaanno ku samaynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi suudaan cumar xasan albashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka guddoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tegayo abriil koob iyo tobankeedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne cumar xasan albashiir oo talada dalkaasi soo haya soddon iyo dhowr sano waxaana ay ka dhigeen xabsi guri dowladdii cumar xasan albashiir ayaa waxa ay kala direen milatarigii waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka kumeelgaarka ahaa oo ay sheegeen inay dalka kusii hogaaminayaan laba sano sida khudbadda tv-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi mey saddex iyo tobankeedii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa madaxweyne bashiir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelyo ah u mudaaharaadayey waxaana agoosto sagaal iyo tobankeedii sanadkan sii dhammaanaya cumar xasan albashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala khartuum markii ugu horreysay desembar afar iyo tobankeediina waxaa lagu xukumay laba sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad haddaba xaaladda waddanka suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sanadkan sii tegay ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waa kan cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo afrikaba sar waad mahadsantaha adiga iyo laanta afka soomaaliya ee afka soomaaliga waanu mahadcelinaya dhammaantiin shantii sane hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeen runtii isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyooday iyo maciishadii oo cirkad martay gaar ahaan cunadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishada cirka tagtay taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga runtii waxaan ka baran karnaa oo dhihi karnaa dadkan reer suudan waxay ahayn dad cadibaxnimo ay ku jirto iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan dadka reer sudan oo aan fihi karno dal aan odhan karo xagga afrikan garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda iyo sidoo kale inay bilaabato iskudhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed sababtoo ah sudan siddeetan iyo saddex qowmiyadood ka badan baa ku nool marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabka ay u maanad gareeyeen waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaaradda
waxyaabaha kale ee ugu waaweynaa ee sannadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka zimbabwe robert mugabe oo waddankaasi soo maamulayey tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisi adkaa ah ee ahaa in dalkaasi uu ku soo xukumaya ayaa bishii sebtembar ee sannadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka singabuur isagoo markaasina da'diisu ahayd shan iyo sagaashan dalkiisii uu muddada soo xukumayey waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiisa dareen isku dhafan iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyey ah halka kuwo kalena ay u arkeen in ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkayey nin kelidii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka zimbabwe haatan emerson manangagwa goor horoo saaka aroortii ah singabuur asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoraynta dalkeenna mudane robert mugabe ayaa boos weyn banneeyey
dhanka dalka etoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa bishii oktoobar ee sannadkan waxa uu helay biladda nobel peace brice-ka waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhexbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin eritreya iyo dalkiisa debaheshiisiintii ka dhacday guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen master abiy tallaabooyinkiisii kusoo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyay waddanka eritreya sannado badan kadib markii uu xafiiska tegay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ra-iisul wasaare abiy ayaa waxa uu soo dhoweeyey in la siiyey biladan asaga oo sheegay inaysan ahayn mid keligiis u soo hoyatay
sharafayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta waxaan ku faraxsanahay in guddiga norway ee bixisa nobel bisbrais inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaaddii ka taagnayd xuduudda etoobiya iyo eritereya waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka etoobiya iyo eritereya gaar ahaan kuwa sameeyey go'aanka nafurnimada ah si nabad loo helo
dhanka qaaradda yurubna haddaan eegno sannadkan waxaa dalka new zealan ka dhacay mid ka mida weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimcaah ku cibaadaysanayeen lala eegtay magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow konton qof saare axmed waxa ay ka mid tahay soomaalida deggan magaaladaasi v o e da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri magaalada waxaa la yidhahdaa christ church waxay ku taalada jasiiradda koonfur iyo waa koonfur southka ku taalla haa magaalada waxa weeye dad muslimiina oo xooga awey joogaan ilaa saa umalayna saddex kun oo qof iyo ka badan marka wati wati waqtiga oo salaada duurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaatu jumca lagu jiray labada masaajidba mid wad weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lili jooga haweenayda hogaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay geesta kalena ra-iisul wasaarihii dalka britain theresa may ayaa afar iyo labaatankii bishii may ee ku dhawaaqday inay xilka ra-iisul wasaarenimo ka tegayso bishii juun toddobadeedii ra-iisul wasaare may waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ka olcayay muddoba kaas oo ka dhashay qorshaheeda ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyadoo theresa may ay sheegtay in ay iscasili doonto kadib markii ay saddex goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska britain ay kaga baxaysay midooda yurub it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous.
waxaan ka tegayaa dhowaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweenaydii labaad ee noqota ra-iisul wasaare dalkan laakiinse xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambaysay waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo a qabin laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay
ra-iisul wasaare theresa may markii muddo ay ku guuldaraysay inay meel mariso qorshaheeda ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyadana ay xilka ka degtay waxaa beddelay boris johnson iyadoo johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan disembar sannadkan waddankaasi uu ku guulaystay aqlabiyadii ugu badnayd kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi britain iyada oo doorashadaasina lix boqol iyo konton kursi uu ku guulaystay saddex boqol iyo shan iyo lixdan kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konserbatifku uu u dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midooda yurub
ugu dambayntiina haddii aan isla yurub aan dhanka kale eegno dalka jarmalka waxaa bishii nofembar sagaalkeedii ee sannadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegatay markii la dumiyey derbigii taariikhiga ahaa ee jarmal laba u kala qaybin jiray kaasi oo la dumiyey sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii bishii nofembar sagaalkeedii hogaamiyaasha dunida oo ay horkacayso angela markel ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi jarmalka laba u qaybiyey ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey derbigaasi
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku soo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya qaaradaha afrika ameerika eshiya iyo weliba yurub barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyey idinlana socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo sahre cabdi axmeda intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka oo inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan dalka maraykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisad ku taala gobolka texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda yuhuudda maraykanka ah oo ku yaala gobolka new york labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyey ee sannadkan ayaa laba kun iyo sagaayo tobanka ka dhigaya mid ka mida sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan intaynan haddaba u gelin tira koobka weerarada sannadkan bal aynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kiniisad ku taalla magaalada white settlement ee gobolka texas walkan cabdi aaye oo deggan meel dhowr iyo toban kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay waad mahadsantahay maxamed maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii kristanka ahaay u baxeen siday ugusoo tukadaan churchkoodii ayaa magaalada white settlement la yidhaaho waqooyiga ka jirta ilaa toban mile u jirta forward ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu akhriyayey ninkii markaa markuu la soo galo qorigii markiiba wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunubuulka labada cod kale ayuu watay ninkaasi markuu laba qof dilay ayaa dadweynihii meesha joogay ay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagiina dileen dadku markaa waxay wateen qoryo hoosta ku wada wateen gobolkan texas waxay caan ku tahay in ma garanaysa nin kastaba qorigiisa hoosta ku wadan karo saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay dhibaato badanna ula geysan laakiin laba qof meesha ku waan gartay ninkan maxaa laga yaqaanaa laamika ninkani siday sheegayaan sida wararka magaaladu ay sheegayaan wuxuu ahaa nin nin jiman leh ama waxaad ingiriiska loo yaqaano demons buu lahaa bay yidhaaheen waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dembiye badan oo hore soo galay criminal recordkiisuna aada iyo aada u badnaa iyo familigiisa uu ka galay islaantiisa hadiyo goor la yidhi inay ka cudurdaaratay inuu ninkaasi soo dhowaan gurigiisa weerarka kale oo dhacay maalintii sabtidii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada mansi ee gobolka new york halkaas uu ka socday dabaaldega munaasabadda hanuuka ee dadka yuhuuddu ay samaystaan ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay shan qof kadibna goobta ka cararay ciidanka ammaanka ayaa waxaa u suurto gashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday guddoomiyaha gobolka new york andrew como ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay aynu ugu yeedhno waxa uu yahay dadkani waa argagixiso maxalli ah ammaanka gobolka kor baannu u qaadnay waxayna ila tahay waa xilligii la kordhin lahaa ciidamada ammaanka haddaba marka la eego sannadkan gebagabada ah weerara intee la-eg ayaa ka dhacay dalka maraykanka waa kan mar kale cabdi aaye oo ku nool gobolka texas haddaan haddaan si guud wada uga sheekeeyo labadii kun iyo sagaaliyo tobankii wixii ka dhacay waddankan maraykanka ah waxaa ka dhacay ilaa iyo koob iyo afartan dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinka loo yaqaano ee qofka intu qoriga soo qaato dad badan ku laayo qaarkood waxaa haysay kaniisado qaar loo geystay senagoog meelaha yuhuuddu ay ku tukato iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiintu iyagu laftigooda lagu soo hataagay waxaa ugu weynaa kasoo qaaday magaalada la yidhahdo el paso oo nin laba labiyo labaatan jiri uu ka dhoofay magaaladan alan la yidhahdo texas oo el paso tegay si uu usoo laayo dad mexican oo markaa halkaa shopping ku sameynayay wuxuu ku laayay laba iyo labaatan qof uu ninkaasi ku laayay nin koob iyo labaatan jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa waxaa dhacdadii labaadee ugu weyneed ka dhacday magaalada dayton ohio la yidhaaho afar iyo toban qof baa ku dhintay taasina waxay dishe waxay waxa waxaa keenay nin isaguna maskaxda lagaga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaraysa quri la soo qaato ku dilo west virginia ma virginia beach magaalada la yidhaaho ayaa iyaduna laba iyo toban qof lagu dilay taasina waxaa ka dambeysay markuu qof qofku wax dilayaa uu disgrantul baa la yidhahda ingiriiska markaad u qabto cadaawad dadka kula shaqeeya aad xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaad kulayso dadka ilaa laba iyo toban qof buu dilay dhimasho badan oo noocaasa meelo toddoba toddoba qofoo lagu dilay odessa texas toddoba qofoo lagu dilay florida meel ku taala georgia louisiana waxa weye sanadan waxay sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo waddankan maraykanka ee lagu laayo mass shooting laba boqol iyo koob iyo toban qof baa la qiyaasaa inta dadka lagu dilay weerarada dadka badani ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyey kooxo tiro yar oo xagjir caddaan ah iyadoo dadka muslinka ah oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu mararka qaarkood si gaara u weeraro ayna waxba ku lahayn markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu dalka maraykanka ka joojiyey dadka dhowr waddan oo muslin ah isagoo oo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka haddaba marka la eego weeraradan maraykanka iyo dadka geystay taasi ma wiiqaysaa dooddii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta waa kan faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota arrintan ku saabsan waddamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay waddanka soo galaan dood bay furtay ah horta dadka waxlaaya asalkoodu xaggay ka yimaadeen haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee waxlaayay sanadihii ugu dambeeyey ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan maraykanka haddaad fiiriso kiniisadaha la weeraray haddaad fiiriso meelahan yuhuudda hadda ku ay ku ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray marka arrintani waa runtaa waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta waayo dadka muslimiinka ma ahan dadkan meelaha cibaad lagu cibaadaysan hadda weeraraya waxa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka maraykanka muslimku amniga maraykanka kuma aha khatar dad badan oo waxaa jira in kooxa nacayb uu ku jiro oo weligoodba jiray maaha wax madaxweynahan la soo bilowmay waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mida ay jireen caddaanka nacaybka caddaanka ku salaysan uu jiray marka dadkaasi in laga fiirsado oo oo oo waa mid meesha dood cusub dhalinaysa wey markii weeraro kuwii toddobaadkan oo kale ay ay dhacaan waxaa soo cusboonaada doodda ku saabsan xakamaynta hubka sida uu mar kale sharxaya cabdi aaye oo ku sugan gobolka texas sidaad og tahayba waddankan waddankan maraykanka waxaa yaala saddex boqol iyo konton milyan oo qori markaa laba gruub weeyaan gruub kale maxaa la yidhahaa nin kastaaba waa inuu qorigiisa haystaa si u difaaco raadkiisa xoolihiisa naftiisa iyo reerkiisaba iyo qolo leh qoryahan badan ee waddankan banaanka loo soo saaray een la baarayn qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha dhibaatay u geysanaysaa hadda dhimasho badan baa keenaysaa marka labadaa gruub baa loo kala fadhiyaa labadaa gruubna weliba ismari laayihiin halkaasay maraysaa gun control haddaba inta ay doodta xakamaynta hubku dhinac u dhacayso faysal deri ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada gaar ahaan goobaha cibaadada loona baahan yahay in laga gaashaanto in run ahaantii in waxaan garan karnaa waxyaabihii ay kusoo qoreen khaasatan macbadka ay yuhuudda ku leedahay magaalada new york in ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca hitler in dad badanina waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xag jir ah oo cunsuridaysan oo midabka cadaanka ku dhisan oo kasoo jeeda fikirkii hitler uu malaayiinta yuhuudda ku baabiiyey aaminsan inuu yahay marka haddaad isku soo duubto waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhani inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay waa mid muddooyin aada u badan soo jiray waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaa ka feejignoodaan aaminaanna inay iyaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagoo maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan aan arrintan xusuusiyo in imaamiyada masaajidada north america inay hubiyaan in dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay ama ayagoo ha shaqaaleeyeen dad u carbisan howlaha amniga ama ayagoo ha hubiyeen in dadka masaajidka ku tukanaya ay mar walba feejignoon yihiin ayna og yihiin sidii ay isu difaaci lahayd
dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada texas iyo new york oo lagu beegsaday dad cibaadaysaneeyey inu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykankaanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo zeynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban mid ka mid ah weerarkii ugu khasaaraha badnaa ayaa sabdidii ka dhacay ex kontarool ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay maraan gaadiidka ka baxa muqdisho iyo kuwa ka yimaada afgooye sidoo kalena lagu hubiyo baabuurta soo galaysa gudaha magaalada muqdisho dadka qaar ayaa qaba in amniga aan loo wajihin sidii loo baahnaa islamarkaana aanay jirin qorshe amniga la xidhiidha halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in ciidamada dowladda ay dadaalayaan inkastoo ay dhibaato culus dhacday waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaana dooda igala qaybgalaya korneyl yuusuf xuseen dhangad iyo korneyl cabdisalaan xasan bootaan labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada dowladda soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyey korneyl yuusuf xuseen dhangad dadkaa sababla-aanta ku dhintay marka koowaad waa u tacsiyeynayaa taa haddaan intaa uga gudbo runtii de waxaan u malaynayaa qof kasta oo soomaaliya wuu ka dharagsan yahay ama wuu og yahay waxa wadanka ka socda waa dad adduunkaoo dhan dhib ku haya soomaaliya oo keliya dhib kuma hayaan runtii waxaan odhan karnaa dowladdu dadaal ayay ugu jirtaa sidii amniga gacanta ay ugu dhigi lahayd dhibaata inay dhacday shaki kuma jiro laakiin waxa dhacaa waxaa ka badan inta la fashiliyo korneyl cabdisalaan xasan bootaan marka ugu horreysa waxaan u tacsiyeynayaa dadkii halkaa ku dhinto sida caqdarrada ugu dhintay anigu ma qabo fakradda u qabo walaalkay waxaan qabaa inay jirto dayac amni oo aada u weyn oo aanina indhaha ka qarin mana aha dowladdu inay maalin walba tacsiyayso ama qof dhaawacmay ay diyaarad saarto waxaa loo baahan yahay inay la timaado wax cad ma aanaan arkin wasiirkii amniga kii nabad sugidda kii booliska taliyayaashii qof miidiyaha intuu yimi yidhi cilladda annagaa leh farsamoxumay ku dhacday waxa waxaase ku dhacday ummaddi wuxuu sheegaa bartilmaameedka rasmiga ah oo waxaanu ku socda lama sheegin runtii saaxiibkay waxaa ka maqan waxqabadka dowladda ayuusan sheegin dowladdu wax badan bay qabatay amnigii gacantaa lagu hayaa waxaanu waa argagixiso caalamiya adduunkoo dhan bay dhib ku hayaan runtii dowladdu waxaan qabaa anugu intii tabarteeda way dadaashay amnigana maalin kasta oo wax dhacaanna xirfad u sii siyaaday bay noqonaysaa dowladnimada iyo dadka amniga ka shaqeeya waayo meesha ay wax ka yimaadeen maanta hadday wax dhacaan berri meeshii wax ka dhaceen waad ka hortegaysaa meeshii shalay maanta lama joogo dowladnimaduna waa shaqaynaysaa wax badan bay qabteen gobollada ka baxsan magaalada muqdisho howlgallaa laga wadaa cadowga waa lala dagaalamahayaa runtii degmooyin badan iyo tuulooyin badan baa gacanta looga dhigay magaalada muqdishona dee qof nafti halligaah oo doonaya isagu inuu meesha dhinto aan nolol dambe aan rabin mooyaane cadow maanta la odhan kara meel habluu degan yahay ee ka jira waddanka ma jiro waddankii gacan baa lagu hayaa inta yarna insha allah haddii alla yidhaahdo kaalinta shacabka unbaa ka dhiman ayadana waxaanu rajaynaynaa in lagu guulaysan doono hay-adaha amniga iyo shacabku inay wada shaqeeyaan cabdisalaan xasan bootaan gabagabada doodan waan isla soo gaaran maxaa la gudboon hay-adaha amniga dowladda si wax looga qabta guud ahaan dhibaatooyinka dhanka amniga ka jira magaalada horta waxaan leeyahay walaalkay magaalada muqdisho ku nool yahay magaalada muqdishona waa jooga haddii amniga nimanka waa naqaanaa ilaa iyo inta muddada la dagaalamayana waa loogahay ummadda la dagaalamaya iyo dadkiiyo dowladaha waayo nimankan iyagaa soo abaabulayay wax soo xirxiranayay oo goldaloolooyinkiiyo meesha ka geli karaan fiirsanay goortay helaanna waa soo galeen waxaa kuugu abdaa ciidanka lagu leeyahay ciidan baa wax waardiyeynaya tarabuunka iyagaa isku laayay ciidamada isku laynaya xabad iskala daalay shacabna ku laayay kuna dhaawacay ciidanku maaha dowladdu iyadu qorshe ciidan oo cad oo habaysan oo ciidanku u taagan yahay isagoo laba qaybooda qayb magaalada iyo guryaha joogta iyo qayb jagmoodtiya difaaca joogta haddaan la helin waxba ma hagaagayaan ilaa qorshe cad lala yimaado iyo dad aqoonteeda u leh waxaa kaloo raadin kara ama dabageli kara xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qaybgalay korneel yuusuf xuseen dhangad iyo korneel cabdisalaan xasan bootaan labaduba waxay ka mid yihiin saraakiishii hore ee ciidamada milatariga soomaaliya inta doodaan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ba umahadsantayseen abaabukaro nala socodsiinaysay dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan mursal ciise
codka macaan ee maryan muursal ciise wuxuu gabogabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahra ciidla nuur iyo anigoo afalsiin axmed iimaan intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe.